barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha saddexda bisha abril sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona casho ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan farqiga u dhexeeya geeljirihii hore ee soomaalida iyo kan maanta way kala duwan yihiin geeljiraha hadda jira iyo geeljirihii waagii hore jiri jiray dadku waxay ahaayeen dad ku tiirsan xoolaha ama xooladhaqashada caanaha iyo hilibka wayna sahansan jireen oo waxay u sahansan jireen maxay tiri masaafooyin aad iyo aad u fog si xoolahooda ay u helaan cawus iyo daaq saafiya ama naqba sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal waxaan ka madhnaan doonan dhinacii kaalmaha heesaa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kooxda taalibaan ayaa ganafka ku dhufatay weerar sheegaya inay si kumeel gaadha u joojinayaan weerarada ka dhanka ciidamada afghanistaan meelaha laga hela xanuunka koronafirus amaba covid-afhayeen u hadlay kooxdan taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa war uu soo saaray ku sheegay in wakaaladda wararka e b ay maalinimadii arbacadii si qaldan uga soo xigatay in kooxdu ay diyaar u tahay inay shaaciso inay xabadda joojiyaan meelaha ay gacanta ku hayaan haddii xanuunkaasi koronafirus laga helo dalka afghanistan ayaa khamiistii shalay sheegay in laba boqol iyo sagaal iyo soddon qof xanuunka covid sagaal iyo toban ama coronavirus laga helay kuwaasoo tirada ugu badan oo ah boqol iyo afariyo siddeetan qof laga helay amaba ay joogaan gobolka heraat ee deriska la ah dalka iiraan halkaasoo qaybo ka mid ay gacanta ku hayaan kooxdan taalibaan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo weliba ururka iskaashiga islaamka ayaa iyaguna dhinacooga ugu baaqay taalibaan inay dowladda ku raacaan xabad joojinta si dalkaasi uu diiradda u saaro la dagaalanka xanuunka covid
siday tabisay waaxda shaqada ee maraykanka in ku dhow toddoba milyan oo maraykan ah ayaa xareeyey codsiyo ay ku dalbanayaan kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqadoodii ku waayeen xanuunka covid nteen iyada oo inta badan sharikadihii ganacsiga iyo kuwa yaryaraaba albaabada loo laabay xanuunka coronavirus dartiis tirakoobka cusub ayaa wadarta guud ee muddada saddexda toddobaad ah ee dadka shaqadooda waayey waxa ay ka dhigaysaa in ka badan toban milyan oo shaqaale ah oo hadda raadinaya kaalmo dhaqaale iyada oo malaayiin shaqaale dheeri ah la rajaynayo inay gudbiyaan sheegashooyinkooda ah inay shaqadoodii waayeen toddobaadyada soo socda maadaama fayraska uu dhibaato weyn ku hayo dhaqaalaha maraykanka qaar ka mid ah dhaqaalayahanada maraykanka ayaa saadaalinaya in shan iyo labaatan milyan ilaa iyo afartan milyan oo shaqaale ah oo ka bixi doona xoogaga shaqaalaha maraykanka oo ku dhowaad boqol lixdan iyo shan milyan shaqada laga fariisin doono ugu dambeyn bisha juulaay ee sanadkan kaas oo dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka gelinaya hoosu dhac muddada u dhexaysa abril iyo juun
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa haatana dhegaystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaheenna laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa nolosha geeljiraha iyo guud ahaan miyiga dadka soomaaliyeed sida ay ugu noolaan jireen iyo waayahani waxyaabaha iska beddelay barnaamijka waxaa marti noogu ah siciid axmed cilmi xasan oo si wacan u yaqaana dhaqanka miyiga sidoo kalena magaalooyinka muddo badan joogay asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu cabdikariin aad iyo aad baan ku salaamaya adiga iyo bahda v o eeda runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa barnaamijkan dhaqanka miyiga ee dadkii hore jiri jiray iyo dadka hadeer waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin siiba geeljiraha ama xoolodhaqatada haddaan ku hormaro reer guraag waxay haayeen dad isku xidhan oo tashada oo markay meesha degaan dadku kala qaybsan yihiin oo qayb xoolaha oodaan laga bilaabo odayaasha iyo nimanka ragga xoogga leh dumarkayna aqalka ay dhisaan caruurtana la dhaho warbal ariga horey ka mara yaan riwaayadu iyo dawacadu horey kasoo gelayne qoysku wuxuu ahaa qoys isku xidhan oo haddana isku kalsoon oo sharaf ay dhex taallo oo ismaqala waxaa ugu horreyn jiray hadalka odaygaa la maqli jiray islaantaa ku xigi jirtay caruurtuna saasoo kale uga dambeyn jireen sida weliba loo kala waaweyn yahay waa loo kala hormari jiray ama amarka loo kala qaadan jiray runtii sharaf bay ahayd hadeerna weli way sii jirtaa walow baadihu uusan kiisi ahayn waxaan kale oo soo joogay anigu amaan dhegta ku maqlay odayaashan la sheekaystaayo reer miyigu inuu hadeer aad iyo aad xagga magaalada loogu soo dabcayo dadku dadka hore waxay ahaan jireen dad gob ah oo dhaqan ahaan iyo diin ahaan aad iyo aad u ilaashada oo tusaale ah haddaan cabdikariim kuu soo qaato oo kale marka martidu usoo hoyato oo kale reerku hadduu laba neef leeyahay maba ay dhici jireen neef bay u qali jireen saasay usoo dhoweyn jireen waa la ilaalin jira waxaa la ohan jiray war meesha ayaan magac xumayna kaga dhicin dadku dad gobay ahaayeen oo runtii aad iyo aad u wanaagsan waxaa kale oo jiri jirtay geeljiraha haddaan isagana usoo noqdo way kala duwan yihiin geeljiraha hadda jira iyo geeljirai waagii hore jiri jiray oo dadku waxay ahaayeen dad ku tiirsan xoolaha ama xoolodhaqashada caanaha iyo hilibka bay isticmaali jireen wayna sahansan jireen oo waxay u sahansan jireen maxaayt masaafooyin aad iyo aad u fog si xoolahooda ay u helaan caqus iyo daaq saafiya ama naqba aad iyo aad bay maxay hayteen ay uga taxadiri jireen waxyaalaha maaragtay in dadka maaragtay xasarad iyo waxaasoo kale ama maaragtay in ay wax soo gaadhaan oo waa arrin aad iyo aad runtii aad u arkaysid inuusan waxaa waagi hore dhaqanka miyiga ama geeljiraha uusan ka jirin gamuudkana waatuu lahaa qoraxda muxuu ahaa godka caynaba oo laysku guray galay salaadii anigoo gengebayo lafaha gaaxdii ka idlaalin qoraxda gabaabsi anoo guraya lai yeedh dadku waxaayan dad xoog leh oo xataa maanta o dhan hadduu ceel ku jiro uusan dareen sicdaado aad iyo aad u mahadsan guud ahaan waa dhaqankii miyiga ayaanu ka hadalnay marka laga hadlayo nolosha geeljiranimadu waa nolol u badan in geela la raaco bal ka waran shaqadooda iyo siyaabaha ay geela u dhaqi jireen iyo ninka geeljiraha dhaqankii lagu yaqaanay ee dadka soomaaliyeed ay sida weyn ugu qadarin jireen cabdikariin aad yaad buu mahadsan tahay ninka geeljiraha dhaqanka caanka u ahaa wuxuu ahaa inuu gooliisa raacdo waxyaalo badan magaaladan inta badan uusan aqoonba ama uusan aadi jirin wuxuu kale oo soo raaci jiray geeliisa inuu raacdo dee hal mar oo shukaansi oo markuu gabdhaha shukaansanaya ama uu hasaawo gudi jiray ah oo weliba aad iyo aad dee geljiru waag hore way weynaan jireen waxaa la ohan jiray doob markuu ninku ama afartan shir gaadho ama konton cagaha la galo buu ohan jiray an magacaaba iyo be maanta macaawista unbaa kuu xidhan aad shukaansi tegtid marka xilliga naquda oo kale iyo gabdhaha u hasaawo gudi jireen ama ay maxay hateen sheeko u dhigan jireen siiba weliba hadeer weli ay sii jirto dumarka jilaalkii baa lala ballami jiray marka waxay ohan jireen warbal waayno marka naqudo ama raysku soo baxo halkan oo kale intii laga tegi jiray waa meel afartan kilomitr laba boqoloo kilomitr ama boqol iyo konton kilomitr qiyaastii buu habeen u guurayn jiray aroortiina wuxuu ku xisaabtami jiray inuu geelaysa u yimaado si uusa uga dayacmin oo maxay hayteen meesha daaqale ugu sidaayo ama dee libaax iyo waraabaha uga ceshado sidaa kusoo kale ragga dhallinyaradaba uga hooseyn jiray oo waxay iyaguna ka shaqayn jireen geela inay maxay teen marmaraan inay shilinta ka guraan inay hagaajiyaan irgax ka celiyaan inay lisaan ninkaasna uu maxay hayteen haykalka sare ee dee sahanka iyo meesha geelu daaqaya iyo ceelka cabitaanka waxaasoo dhan oo isaguna ka caawiyo marka dad shaqadu qaybsan tahay bay ahaayeen geljiruhuna runtii geeljiro sharaf leh bay ahaayeen oo markaad dee taarikhda cabdikariin maqashid runtii aad iyo aad baad ugu maxay hayteen ugu bogaysaa say u dhaqmi jireen ninkuu markuu geeljiro yahay shaqooyin badan buu qabanayaa sidaad hore u sheegtay balqaabka geel raacista iyo siday geela u kala qaybsadaan iyo howlkarnimadoodu siday tahay oo kale bal nooga war aad ba u mahadsantahay cabdikariim geelu irmaan iyo wuxuu kala dareeri jiray iyo wax la yidhaha gaane ama kadhalaya marka dee nimbe mid buu raaci jiray inta male layskumana soo habsaami jirin oo wax laysoran jiray de nin walba dhinaciisa barbarka ka baxda af somalida waxay oojina waa bakayla qaleen marka tusaale ahaan ka horweynka raacday irmaanku inuu irmaan yahay baa laskaba yaabaada uu gaawo yartuu qaato ama baha la yidhaahdo jaar oo halkiisaa iskaga mara laakiin ka horweynka raaca aroortiibuu la dareeraya intuu meesha caana ka cabo waxaa laga yaabaa waa boqol halaad ama waa laba boqol halaad ay bay gelayaan keligii inuu ku yahay baa laga yaabaa biyo ma jiraan meesha dhulku waa libaax ay weeye cidla ah toosh ma jiro mobel ma jiro cidi ka dabaybaan mayso cabdikariim ninkaasi dee raganimadiisa muu markaas kale kaga soo bixi jiray ayadoo wuxuu isku dayi jiray inaan geelu kala diboodin haddii habeenkaa geelu kala diboodana dib looguma hadlaysan jiron waxaa la odhan jiray waa nin maxay hayteen la dayriyey oo aan dib dambe loogu sii daynin marka isagoo dhinacyo badan iska eegayo dhinac xagga geela dhexe jecla ka hayso dhinaca kale dee raggii saaxiibadiis oo kale iska tiirinayo isleeyaan la odhan hoogihii habeen madowba keligi yimi isagoo geeli oo maxayteen kala baxsaday foolxumay la ahayd iyo ceeb inuu geeli soo daayo oo dee dib dambe wax loogu hadlaysanayn xataa wixii soran jiray waa lagugu sheekaysanaya dadku haddeer waxaas aad uma xiisayan laakiin waxaa la oran jiray wuxuu soran jiray isaga ruuxiisu war waa lagugu sheekaysan wax la war waa kii waagi geela sii daaya boqolkaala intuu raacay barka keenay taasina runtii dhib iyo bay ku ahayd marka aad iyo aad buu ilaalin jiray isoo weliba sharaftiisana ku ilaashanaya dee geelna dhaqaale ahaan aad iyo aad uga fekeraya saciid waxaa jirta dee geljiriga oo kale xilli bay noloshiisu aada u wanaagsan tahay xillina aad bay ugu adag tahay oo cunada iyo biyaha laftigood aad buu ugu yaraadaa oo mararka qaarkood waxaa dhici karaysaa in geeluusan u irmaanayn oo kale marra uu irmaan yahay oy caana ka helaanoo kale bal ka waran labada nololood oo kale markay ku jireen cabdikariin aad bay ugu kala duwan yihiin oo de waxaa barwaaqo badan geel markuu naqad joogo oo irmaan yahay baalka horta hadduu irmaan yahay doog iyo jilaal waa isku mid laakiin waxay si fiican tahay markuu naqad joogo oo ama gu ama dayr intuu dhalo awrkana lagu daro oo uu ku qooqan yahay runtii meel nabadana uu joogo dee ninkaas maalintaa wuxuuba isleeyahay wax kaa sareeyo aan ilaahay ahayn ma jiraan mar uu maalo iyo maruu marmarto iyo maruu xero u dhigo isagaba ku mashquulsan yahay marka kanaqu waa sidaasoo kale lakiin markuu guran yahay de rag horaa horey uga heeso waxaa la yidhi markuu guran yahay markay guran tahay galoof tahay geel la yidhi garas oon gobtuba cunin baanu guranay oo ku gaadhnaa marka waad ku garan kartaa runtii in maaragtay de rashikan iyo waxaana lama aqoono ninka marka geelu ka guran yahay dee aad iyo aad bay ugu adkaan jirtay waxaa laga yaabaa inuu midhaha iyo xabagta u cuni jiray isaga oo niyad aad iyo aad ugu hayo xilligay u dhasho ama maxay hayteen ay u irmaanaato inuu caanina kaga dhirgo dadkana ka marti sooro insha allah waxna ka bixiyo dee raggu midda kale raggu bay ahaayeeno geel xataa cabdikariin haddaan kugu soo qabto tusaale maal baa laga bixin jiray labaatan halaad markay dhasho ugu yaraan shan baa laga bixin jiray waxaa la oran jiray haddaan mudanaha muska kugu galay maal lagaa siin wala xaalkaagu waa khatar waxay lahaayeen waxyaaba ay ku madadaashaan oo gaar u ah oo marka maalintoo dhanay geela la joogaan oo geeljiraha meesha wada degani ay xerada isugu yimaadaan oo kale dhaqamada ay lahaayeen maxaa ka mid ah cabdikariin aad bad umaqadsantay lambar ko waxa uu ahaa jaandheer ba ha la yihahda way cayaari jireen waxay kaloo samayn jireen way legdami jireen oo intay dab oogtaan bay halkaa ku legdami jireen taakataakay usoo socon jirteen marka xigta baha la yihahdo deleb oo laan afar loo kala jeexay sida haddee dumlada haddeer oo kale bay cayaari jireen oo laysku galaali jiray dhabankaas ninka marka laga badiya intii halka xoodh geel lasoo dhigo ama marmarra dambas lagu qoosho baa loo marin jiray intaa dhabankaayoo dhan weliba iyadoo shanta farood la darayo ninkaasi marka ayaantaasoo dhan deleb buu soo qoran jiray markuu geela raaco oo wuxuu soran jiray horte caawa sidii oo kale ayaan laguu gelin aad casaha ku badist baha layaha case oo inta badan lagu kala badin jiray marka waxyaalo badan baa cabdikariin isbedelay oo dhaqankii runtii baxay waxaa ka mid aha legdintaasoo kale waxaa ka mid aha jaandhererta intay cidlo ka tunta ay soran jireen bal xaafadaha in wax maaragtay dumarihii ama aagga ay joogaan si maaragtay aad uga eegataan xabadii dee aad nolosha la wadaagi lahaydeen geljiruhu khatar bay ahaan jireen aad bay u leeraan jireen waxaa la yidhi geljiraha iyo libaaxa la isku maseeyey marka waxaa la sheegay oo kale nolosha geljiraha inay ka mid tahay inay aada u kaftamaan oo la isdacaayadeeyo oo laga hadlo waxyaabaha sheekooyinka aadka u xiiseeyaan oo kale geljirihii hore bal maxay ahaayeen waxay aad iyo aad u xiisayn jireen sheekooyinkii hore odayaashu hore ay ka soo maqli jireen ama odayka sheekeeda ay oran jireen waxay kale oo caan ku yihiin ninka magaalada ka yimaada ama guriga ka yimaada geeljiruhu way dacaayadayaan dacaayad runtii aad soranaysid marmarka qaarkood qof irsoo u dhintee oo aad laba yaabaysid markay ku ridaan kaftankaas hadda iyagu ay la tahay kaftan kaftan laakiin ninka kan runtii qaarkood ay dagaal ka xigis lahaayeen sida ragga magaalada ka yimi ama adhiraaca ahaayoo kale markaa tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaato waxay ohan jireen warde kani waa mid ama maxay tani mid iska yimi ama hashuu daba socdaa ama habagoo ka ilaaliya oo kale marka waxyaalahaasoo kale oo ninka haddeer dee magaalada ka yimaada marka lagu dhaho uba xanaaqayo ama halkan qaar kala soo booday marka geljiruhu runtii niman cajiiba bay ahaayeen cabdikariin haddaan runta kuu sheego oo waxyaalaha aniga iga soo maray aad iyo aad baad u yaabaysaa
siciid waxaa laga hadlayaa dadkii hore gaar ahaan dadkii geeljiraha ee geela raaci jiray waxay si weyn ugu adkaysan jireen roobka marka roobku da-ayoo kale dushoodu ku dhammaan jiray aqalkama ay geli jirin geela hortiisa hadduu doona iyagoo geela la jira bal ka waran waxaa laga yaabaa in galabta buurta roob kusoo helo caawana uu xerada ku helo aroortiina ay bariisa hesho intaasoo dhan waxaa laga yaabaa inuu sito garan iyo macawis jeexjeexan itaalka baa igula bixi jira labadaba ama wuu xasaysan jiray ama wuu wadhan jiray si roobka ugu maydhmo marka isagoo keligiisa dee buu halkaas yeexan jiray biyuhuna xataa marmarna marka dhakada aad ugaga da-aan dhakadayba ka mari jireen daadka ama daadxoodta ku reebi jirtay aniga ruuxaygu waan garanayaa ama maxay hateen waan qiyaasayaa sheekana runtii waan ku maqlay marka raggaas geljiraha de waxa lagu masayn jiray tiro wax la ohan jiray adayg xagga adayga waa ka dogob xagga geesinimada waa ka dhagax geljiro marka khatar bay ahaayeen geesinima dhagaxuna dee haddii bahal kusoo ordiyay haddii dhowr qoril ama cul kusoo yaacayo de waa dhagaxaasoo kale garan maayo dogobkana waxaa la yidhi qoraxda iyo iyo roobka midna ma karaan marka nimanka haddaan tusaalayaan kaaga soo qaato dhagax iyo dogob bay ahayen geljirihii hore oo aan waxba karin sababtoo ah lama aqoon awrarka lama aqoon bacahan iyo waxaan hadeer la keenay lama aqoon bustayaal dadku ma aqoon go-yaashu xataa way yaraayeenoo waxaa laga yaabaa inuu ninkaa dhan garan iyo macawis uu leeyahay itaalka labadana waxaa sisos dhaho io kaaqoy waantasoode gabadh kusoo marta adigoo qoyane siciid hadda waxyaaba badan baa isbedelay oo nolosha miigaa bal ka waran geeljirihii berigaa ee aad ka soo sheekaysay iyo kan hadda waxyaabaha iska bedelay maxay yihiin wax badan baa iska bedelay cabdikariin oo geela hadeer waagaasaan kuu sheegayey soddon baa la qadin jiray waxaa loogu hees jiray soddon inaad sool inaad tegin soddon inaad qadin sidii inaad noqon saa biyaha ku cab dee haddeerna geelu shan buu qadaa sida arigiioo kaleu noqdayo shan buu qadaa awr baa loo raraa ama laba ratiba waxaa lagu raraa bustayaal qadifado qaarkood dhegeystaen runtii naqa waan arkay waxay kale oo haystaan waxaa loo qaadaa bur iyo beriis iyo sonkor iyo cabdikariin oo bahal layaho dhowaan soo baxay layaho masakooto oo sida radda reer magaalku sugada ay u samaystaan galeelxda sugada loogu samaysto caanihii raggu saas ay cabbi jireen magaalada loo qaadaa ama waa la caanateelaya ama waa la soo iibinayaa waxa kale oo isbedelay waxaa ka mid a dhaqankii geeljiru caanka ku lahaa geela qofka kasta oo u yimaada maxay hayteen caanaa laga siin jiray ama caanu ka cabi jiray laakiin hadda waxa laga yaba inaan golihiiba caana laga helin xagga adkaysinka dee ninka aan kuu sheegen kaaga soo sheekeeyey ceelka galay salaadii subax ee haddana markabkii isaga oo weli shaqaynaya looga yeedhayo hadda waxaynu aragnay geeljiro badan oo raacaya geel baraqamaala oo magaalooyinka lagu soo xareeyey waaweyn laascanood oo kale burco iyo hargeysa aad ku arkaysid dadka geela raaci jiray geeljirahaasoo kale ka waran noloshiisu waa sidee soomaalidu qaarba waxbay si u yaqaano waxaa laga yaabaa inay hadda dadka hadda joogaan leeyihiin waa horumar oo geeli baa lasoo xareeyey oo waa laga faa'iiday laakiin haddaad odayaasha hore wareysatid waxaad arkaysaa runtii ina wixii aysan geeli isbedelay oo raggii isbedelay oo ninka hadir geela meesha ku haystaa uu cunayo wixiisu ay tahay inuu cuno shaah iyo burduban ka waran geeljiraha hadda dee qaarkood waxay u arkaan inay magaalooyinka soo galeen oo ay fursad shaqo ka heleen oo ay barqamaalka raacayaan oo lacag ka qaadanayaan bal taasoo kale ka waran siciid waxaan u malalaya waxaaso dhan inay ka go-antahay waxaaso dhan inay ka go-antahay sababtoo ah dadku waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay laakiin aad iyo aad baan maxay tin anigu baan u malaynaya ama aan aaminsanahay in dib u dhac uu ku yimi geeljirihii iyo xoladhaqatadii oo dhan oo ay dhex galeen dadka reer magaalka dadku miyiyo magaala la kala ahaa nin waliba meeshiisu sharaf ku lahaa marka haddii ay ninkii uu isdhaho ninkii reer magaalka ahayo kala noqo dee dhaqankiisina soo gaari maayo oo reer magaalka ninka reer magaalka waxla inuu aqoon leeyahay oo de laakiin ninka kani isagoo miyigiisa jooga buka reer magaalka ka fiicna oo ka dhaqan wanaagsanaa dee geljiruhu marbuu bilaabaa inuu aada u xaragoodo timaha feedho dhar qurux badan soo xidho magaalada yimaado sheekooyinka bal ka waran taas oo kale way dhici jirtay de haddana way dhacdaa laakiin wixii haddana markuu bahash waxay xiise lahaan jirtay markuu bishii mar magaalada soo aado maalintaas oo aba laga yaabaa inuu xaraga darteed madaxa xoor soo marsado dee gelinka horena wuu taagan yahay gelinka damena wuu taagan yahay marka wixii aada loo badiya cabdikariin awsaad u taqan way xiisabeelaan oo waxaan u malaynayaa inay ayaantaas uu ninku bishii maalin magaalada soo aadi jiray xataa waxaan maqlay xataa sheeko ku hayaa inuu ninku geljira markuu magaalada soo aado maalintaas maqaaxida uu fadhiisto loo ballami jiray oo xataa la ohan jiray war balaan soo eegno nin geljira magaalada soo galay dhaqashada geela oo kale dee waxay u baahnayd sidaad hore iga soo sheekaysay dadaal in lagu bixiyo oo dhalinyarada geela raacaysa bal ka waran markay xerada habeenka yimaadaan shaqooyinka sidee bay u qaban jireen shaqada waa iska kala qaybsaneed geeludde haddii uu nugaal joogana gaar baa balqama jiro lama seexan jirin marka hore ragga yaryar baa fiidka hore ahayn jiray ilaa inta geela la cawisilmaalaya shan saac markay gaadho ama koob iyo tobanka habeennimo bageela lacawey somaali jiray markaa dharka ragga waa iska seexan jiray ragga waaweyn markaas ama nin ha ahaado ama laba ha ahaadee bagaarka qaban jiray isagaa waaga ku baran jiray aroortii marka geela la maalana raggu shaqada way iskaga qaybsanaan jiray dee yaryarkii baa looti warba hore kasii maray ninkana dee xalow dhan buu gaarhayay xoogaa bistuuri jiray sidoo kale duhurkii marka geela la maalayu kasoo dabategi jiray sidaasoo kale dee gelinka dambena sidaasoo kale loo soo wada carraam jiray raggu shaqada way u qaybsanayd oo ragguna rag ismaqalo oo runtii degeljiruhu isku tiirsan bay ahaayeen ma ahayn midmidugtaag xaalkooda mu ahayn ama maamulku waa u qaybsanaa oo rag xataa markaad aad sheekadooda dhegaysatid ama aad runtii dib u raaci taariikhda waxaad la yaabaysa waxaa soo jira warde wuxuu madhaa maamul maamul iyagaaba maamul ahaabaad baad is oranaysaa marmarka qaarkood say u dhaqmi jireen oo ninka weyn loo ixtimeyn jiray oo nin walba shaqadiisa aan isugu tegi jirin qaar marqahay feeri jireen qaar maxay haytana way calalin jireen qaar dabkay geela u shidi jireen qaar gelay soo tirin jireen qaar kale dhalaayba hasha markaa dhasho oo kaleba xero u dhigi jireen marka waa laysqaybin jiray layskuma maxay hayteen habsaamin jirin sidaasoo ay tahay nin walba shaqadiis haddana waa lagu ixtiraami jira cabdikariino ninka geeljiraha oo kale markuu noqdo nin xoolo hurnaha oo aan lagu hadlayn karaynin raacista geela iyo xeradii iyo ilaalintii hadhuubka iyo qalabka waa markee oo ay geeljiru yidhahdaan ninkan xoolaha loomaba diri karo de ninkaasi way iska soo qaban jireen kaasoo kale waxay untay warinaga kaxeeya oo reerkii nooga dhigay kaasoo kale adhiga islaamaha dul fadhiistee markuu ama geela sii kala daayo ama intii xeradoon loo dhigo loo diro oo geela bulolo xero uga dhigo waan garanaya anugu waana soo gaaray kuwa geela bulolo xerada uga dhigo ninka waa lagu tijaabin jiray meeshu kale xerada uga dhigo geelo meel kasta layskagama xarayo cabdikariin si aad og tahay waxaan lagu xarayn degalka adhig oo kale waxaan lagu xarin meesha boodhka waxaan lagu xarin meesha kale dheerdheere maaragtay godad kale si ugu jiifsado marka ninka marka waa la tijaabin jiray yaraanta koo iyo toban jirka labiitan jirka lagu tijaabin jiray oo looran jiray geel xero u doon marka waa la eegi jiray meeshuu geel xero waxaa kaloo lagu sahmin lagu teerigaran jiray saxanka inuu soo sahamiyo kale meesha qaniin kale gela lama daajiyo meesha adhigu daaqay gela lama daajiyo meesha maxay ahayteenay geed noolka aan lahayn gala lama daajiyo waxaasoo dhan marka laga soo sheekeeyo waad yaabi jirtay marka ninku waa la tijaabin jiray marka haddii xagga sahanka markuu ku dhaco waxa lagu eegi jiray xagga xerada xerada hadduu ku dhaco waxaa la ohan jiray war caaulis oo inaga dira
geeljiruhu siciidow waxay si weyn u raran jireen ama ay alaabta u dhiibi jireen ka ugu yar cadhuubka weelka qaarkii sababtaasoo kale maxay ahayd horta ahay cabdikariin way dhici jirtay arrintaasi qoranta iyo gaawaha iyo faaska iyo wixii meeshaas markaa yaalla ama maraqa hasha igarkaa maqaarhkeeda intaasoo dhan kayar baa loo dhiibi jiray laakiin markaa si u eegtid ragga waaweyn hawl intaa ka weyn bay qaban jireen dadku waxay moodayaan in kayar maaragtay aad loo xaasidaya laakiin si markaad u eegtid waxaa basanaysa dhaqaala ugu jiro intii intaa loo dhigaa lawanta adu geel iska daba soco waxba ha kaxayne marka ragna dee geelu horey ka mari jiray barnaamijkeena nasooyaalka dhaqanka inagoo gabagabadiisa ku jira waxyaabaad ku talinaysa siciid maxaa ka mida maadaamaad si weyn uga soo sheekaysay noloshii geeljiraha xilligii hore iyo haatani maxay tahayna waxaad ku talinayso lambarkoo waxaan ku talinaya horta dhaqanka inaan laga tegin oo weliba geeljiruguusan dhaqankiisa ka tegin oo uu geela daajisado magaaladana dusheedan maaragtay ama magaalada dusheeda ha keeno ama meel bacrin ha geeye horta runtii lambarwan inuu dhaqanka ilaashado qaabkii wax u daajisan jira inuu ilaashado inuu iska ilaaliyo waxyaalaha muqaadaraadka iyo u badan yihiin ama maaragtay hadeer sigaarka oo kale sababtoo a maalin bay soo ridanaysaa intuu geela ceel geeyo markuu saddex tayuub soo saaro dacabdikon buu af kala qaadaya marka waxaan ku talin lahaa war geeliinana haysta sharaftii iyo saad marka hore sharafta ku lahaydeen iyo karaabadiinina ilaashada xooluhuna wax fara badan fara badan fara badan faa'iidaa bay leeyihin haddeerna waxaaba laga yaba qolada reer magaalku war inaanu kusoo soconay inoo ilaaliyaan allah dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka waxaa marti noogu ahaa siciid axmed cilmi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool waxauna siciid ka sheekay dhaqankii hore ee reer guraaga gaar ahaan shaqadii geeljiraha uu qaban jiray xilliga jiiraalka iyo barwaaqada iyo qiimaha uu bulshada ee dhexdeeda ka lahaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaynoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay xidiga qadka dhexe ee kooxda real madrid ee kubadda cagta iyo xulka kroatia luka modrij ayaa la sheegayaa inuu la sii joogi doono kooxdiisa tan iyo sanadka ka xilligaas oo uu dhammaanayo qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi luka modrij ayaa la hadal hayay muddooyinkii dambe inuu ka tegi doono real madrid kadib markii uu daris la noqday kursiga keedka ee kooxda tababaraha real madrid zinadiin zidan ayaan wax xiisaha u haynin adeega luka modrig oo lafdhabar u ahaa xidigihii kooxdaasi saddex sano oo xiriir ah ku guulaystay koobkii horyaalada yurub isagoo xulkiisa kroweshiyana soo gaarsiiyey fiinaalkii koobka adduunka ee ka hor inta aanay guuldarro xanuun badan kala kulmin kooxda qaranka faransiiska oo koobkii adduunka la hoyatay sidoo kale rajada in luka modrig uu dib ugu soo laabto safka koowaad ee kooxda ayaa waxaa sii fogeynaya soo laabashada xidiga da-da yar ee martin odegar oo amaah ugu maqnaa kooxda real sociedad kaas oo qaab ciyaareed ilqabad leh soo bandhigay sanadkan modrig ayaa u muuqda mid qaadi doona waddadii ay mareen afartii hogaamiye ee kooxdaasi ee kala ahaa raul gonzales iker kazilas evan halguera iyo kabtan hoose mari hernandes guti oo dhammaantood aan jeclaysan sidii loola dhaqmay dhammaadkii waayahooda ciyaareed ee kooxda real madrid kasilas ayaa lagu xusuustaa markii laga dirayay kooxda real madrid inuu ku ooyey shirkiisii jaraa-id ee ugu dambeeyey taas oo laga dheehan karay xanuunka iyo murugada uu dareemay markii loo sheegay inuu kooxda isaga tago iker oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyayaashii ugu cajiibsanaa ee soo mara kooxda real madrid iyo xulka lagu naanayso lafuria roja ee sbain ayaa wax walba uu awoodi karay usoo huray kooxdiisa laakiin florentino beres oo ah guddoomiyaha kooxdaasi ayaa u diiday in iker uu xusuus wanaagsan ku dhammaysto waayaha kooxdii uu usoo dagaalamay ilaa iyo yaraantiisii dhinaca kalena ciyaartoyda tababarayaasha iyo shaqaalaha kooxda atlantic madrid ayaa la sheegayaa inay aqbaleen inay dhimaan mushaarkooda inta uu socdo cudurka coronavirus oo dunida mashaakilka ku noqday maamulka kooxda isbaanishka ah ee atlantic madrid ayaa tallaabadan u qaadaya inay iska yareeyaan culayska dhaqaale ee soo food saaray taniyo intii ciyaaraha la joojiyey hakadka la geliyay tartamada ciyaaraha ee caalamka ayaa culays dhaqaale u keenay kooxaha kubadda cagta oo markii ay ciyaaraha socdeen lacago badan ka heli jiray garoomadooda kooxda kubadda cagta atlantica madrid ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha ka dhisan qaaradda yurub ee sanadkan u tartamaya labada koob ee kale ah uefa champions league iyo laliigaha dalka sbain atlantico ayaa hadda taagan wareegga sideedka ee koobka uefa champions league kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen kooxdii difaacanaysay ee liverpool oo laba jeer ay ka badiyeen mushaarka faraha badan ee ay qaataan ciyaartoyda kubadda cagta ayaa kooxaha ku noqday culays dhaqaale oo si weyn ay u dareemaan taniyo intii albaabada laysugu dhuftay garoomada ciyaaraha iyadoo kooxo badan ay haddaba u muuqdaan kuwo sii daciifaya dhaqaale ahaan kooxaha saamaynta dhaqaale ee ugu weyn ay ku yeesheen ciyaaraha la joojiyey ee mushaar dhimista miciinka biday ayaa badankood waxa ay ka dhisan yihiin dalalka sbain talyaaniga faransiiska iyo jarmalka wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana waxaad nala dhegaysataan codka maryan mursal ciise iyo heesta rogrogasho
duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan kusoo gebagabayn doonaa waa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idala taniya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo